subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax sabtia shan iyo tobanka bisha abril sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo halka washington ay ka tahay koob iyo tobankii iyo barkii habeennimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah dalka jabuuti oo sicirbarra laga dareemay suuqyada lagu iibiyo hilibka iyo kalluunka waa arrin horta qiimaha cerka isku shareera wuu jiraa waddanka jabuuti xoolama leh xooluhu waa u yimaadiin etoobiya uga yimaadiin xoolaha etoobiya ka yimaada kolbase u yimaadiinun waan safarku hadday xoolo si fiican u yimaadiinle qiima u jabaa
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhallinyarada soomaalida ah ee ku cusub dalka kanada iyo shaqooyinka ay qabtaan warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaan sidoo kale idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka dacwad oogayaasha dhinaca amniga maraykanka ayaa jimcihii dacwado isugu jiray minguurin iyo gudbin dukumentiyo sir qaran ah kusoo oogay sarkaal koob iyo labaatan jir ah oo ka tirsan ciidanka cirka maraykanka jack douglas taxiyara oo kasoo jeeda magaalada north dighton ee gobolka massachusetts ayaa looga shakisan yahay inuu baraha internetka ku faafiyey sir military oo heerkoodu uu sarreeyo oo ka mid ah xogaha sirdoon ee u diiwaan gashan dowladda maraykanka hay-adda f b i-da maraykanka ayaa khamiistii gurigiisa ka soo xirtay jack douglas jimcihii ayuuna markii ugu horreysay maxkamad heer federaal ah ka soo hor muuqday intii ay socotay dhegeysiga maxkamadeyntiisa ayay dacwad ooge nerin belagrini garsooraha ka codsatay in eedeysanaha xabsiga lagu sii hayo inta laga gaarayo xakunkiisa dukumentiyada la dusiyey ayaa la rumaysan yahay inay yihiin kuwii ugu halisanaa tan iyo sanadka labada kun iyo tobankii markaasoo website-ka wikileaks lagu daabacay xogo sir ah oo uu maraykanku lahaa oo gaarayay ilaa iyo toddoba boqol oo kun oo isugu jiray dukumentiyo iyo muuqaalo duuban madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa guul siyaasadeed ka soo hooyey dadaalkii uu maalmahan ugu jiray meelmarinta dib u qaabeynta xeerka howlgabka dalkaas kadib markii ay ayiday oo ay sharci ka dhigtay hindisahaasi maxkamadda dastuuriga ah ee faransiiska macron ayaa laba sano ku kordhiyey xilliga ay muwaadiniinta faransiiska shaqada uga fadhiistaan marka ay gaaraan da-da howlgabka da-daasi ayaa horay u ahayd laba iyo lixdan sano jir balse hadda kadib dadka faransiiska ayaa shaqada howlgab uga noqon kara marka ay gaaraan afar iyo lixdan sano sharcigan ayaa muran badan ka dhex dhaliyey gudaha faransiiska dadka kasoo horjeeda ayaa dhigay shaqo joojin iyo mudaharaadyo rabshado watay oo muddo bilo ah ka socday meelo badan oo ka mid ah faransiiska ururada shaqaalaha ayaa ka digay in ay ku baaqi doonaan banaanbax weyn marka la gaaro maalinta shaqaalaha adduunka ee kowda may aroornimada hore ee maanta oo sabti ah ayaa lagu wadaa in xeerkan uu ka soo baxo joornaalka rasmiga ah ee dowladda taas oo ka dhigaysa in isbeddelka sharciga howlgabka ee da-da afar iyo lixdan jirka uu maanta dhaqangal ka noqon doono faransiiska dadka ka faallooda siyaasadda faransiiska ayaa sheegay in tani ay guul siyaasadeed u noqon doonto madaxweyne macron balse ay ku yeelan doonto cawaaqib xumo dambe saraakiisha ukrain ayaa sheegay in ugu yaraan sideed qof ay ku dhinteen bariga dalkaas kadib markii dhisme ay dad rayid ah degan yihiin uu ku dhacay madfac ay soo tuureen ciidamada ruushka madfaca ayaa ku dhacay guryo ku yaala deegaanka slavianesk ee galbeedka magaalada bahmuud halkaas oo ay ciidanka ruushka isku dayayaan inay kala wareegaan ciidamada ukrain gudoomiyaha gobolka bahmuud pavlo karilenko ayaa telefishinka dowladda u sheegay in duqeyntaasi ay sidoo kale ku dhaawacmeen ugu yaraan koob iyo labaatan ruux dhinaca kale qiimeyn ka soo baxday dowladda britain ayaa muujisay in ciidanka ukrain lagu qasbay inay kasoo baxaan qeybo ka mid ah magaalada bahmuud ciidanka ukrain ayaa muddo bila ah si dhiiran isaga caabinayay xoogaga ruushka oo duqayn dhanka cirka ah ku hasqeeyey magaaladaas ruushka ayaa toddobaadkan sheegtay in siddeetan boqolkiiba ay qabsadeen magaaladaas hase yeeshee saraakiisha militariga ukrain ayaa arrintaasi beeniyey dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qeybaha inooga haray idaacaddeenna saaka subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay dowlada jarmalka garaali ahaada aan ku bilownay ee dowladda jabuuti maalmahan waxaa raalli ahaada dhegeystayaal mar kale dalka jabuuti maalmahan u dambeeya bisha barakeysan ee ramadaan waxaa kor u kacay qiimaha lagu gato hilibka xoolaha iyo malayga ama kalluunka warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa jabuuti ka soo diray waryaheena ramadaan muuse suuqa weyn ee laga iibsado noocyada kala duwana cunnada ee magaalada jabuuti ee loo yaqaano riyaad ayaan kula kulmay qaar ka mida dadka ka ganacsada noocyada kala gedisana hilibka xoolaha iyo kalluunka amba malayga ugu horreyn dadka ka ganacsada hilibka xoolaha ayaa iga warramay sababta keentay qiimaha kordhay waa beri gulaal hal kiilooga maanta haddaad weydiisa kiilooga loday u qaalisan kun iyo laba boqol kiilooga loday u duqadoo la yidhaahana shan boqol waan siinaynaa kilooga adhigana kun iyo labo halkuu iyo sicir bararana konton koluu ku biiro in sidaabuu qaymaha iyagu jooga muraad madi cabdillaah waa arrin horta qiimaha cirkaas ku shareera wuu jiraa waddanka jabuuti xoola ma leh xooluhu waa u yimaadiin etoobiya uga yimaadiin xoolaha etoobiya ka yimaada kolbase u yimaadiin weeyaan safarku hadday xoolo si fiican u yimaadeen qiimuhu jabaa haddii xooluhu ay soo geli waayeenna qiimuhu qaaliyooba waa sidaa beerka hor raqiisi jiray wakhtiga ramadaanka iminka waxaa la yidhi sanadkan cirku maraya beerka beerka adhigaa ugu yar qaalisan mooyaana beerka looda boqol xataa boqol uu jiraa xataa ka geela boqol waa lagu iibiyaa laba boqol waa la iibiyaa laakiin beerka adhiga waxaa qaaliyey adhigaa yar adhiga safarkaa yar kiilooga neefka geela misaad siisaa geela kiiloogiisa isaga kun farna waa la siiyaa in shan boqolna uu leeyahy kun laba boqolna waa la iibiyaa waa marka la caseeye la duqadaynayo waa sidaas ramadaantii waa tan daba yaaqaysanaysa tobankii dambaan ku jirnaay shacbiga inaad u naxariisataan maaha naxariista horta xagga ilaahay bay ka imantaa hilibluhu ma hayo iniguna isku naxariistaa la yidhahda annagoon isku naxariisayna waa markay xooluhu noo yimaadiin uma annagu dadka shacibka ee oo cilnid wax kuma qaaliyanayno xooluhu ma qaali baa iminka marka etoobiya ka imanayaan ee jabuuti imanayaan qaali way yihiin xooluhu way yar yihiin iminka dadkii imanaya dadkii keenaya inta ramadaanka xooluhu way yar yihiin markuu rabadaan naga baxo sidiisiiba u imanayaan hadduu ilaa idhaha halkaagan oo kale imisa neef baa yimaadaan oo la soo qalay oo la keeno dabaxadda soo maray xoolaha geel waa la keenaa loo waa la keenaa adhina waa la keenaa intaa waan ku shaqaynaa kuwin laba boqolna wax ka badanna ma sheena qiimaha sidoo kale khadre xuseen candheere oo muddo dheer ka ganacsatay kalluunka ayaa ii sheegtay waxa sababay inuu kor u kaco qiimaha lagu iibsado kalluunka amba malayga waa runtuu dadku been ma sheegayaan kalluunku cerkuu isku shareeray odaga balaaskayga imkaan joogno waa bilaa kalluun markaa waxaa jira roobo baa badda haysta roobkana du taagan ayay baddu dabayshi baa lulmaysa markaa shabig baa shabidka ayaa lagu daadiya ayaa badda lagu ridaa dabayshaa soo duubaysa sida ahaanba markaa kalluun loo waayey hawaaridii badanaa waa rabadaana waa la wala dhigay dabaysha aawadeed markaa iminka insha allah ciidda horteed kalluun badan waan helayna baddii baa kacsan ha baddii baa kacsan laakiin intuuna soo gelin ciiddu kalluun maasha allah waan helayna toddobaadkan gudihiisa soo galaya maqalabka lagu soo jillaabo iyo dooniyaha ayaa badiyaa tayo xoog badan dee lahayn oo mise dabaylaha siyaadaan maya horta maasha allah dabayluhu waa siyaado doonyaha laftigooguna dee maa qalab sidaa ugu filan ma haystaan waa nin iyo jeebad diidee sida biniaadanku yahayba marka inna waa haysataa wax fiican inna waa iska danyaro wallaahi ma haystaan shabaa'ig waxay ku soo qabtaan qalabkuu ka eriya markaa dee sidaa baa ugu wacan maadaama kalluunkii dee sidaa u yaraaday oo dabcan dee awooddiin aanay ahayne awood rabaani oo xaggii badda ka timid ay tahay dhinaca dabaysha laakiin dhinaciina inaad ku dadaashaan soo maaha maadaama dabayaaqadii ramadaanka lagu jiro tobankii u dambeeyey khayrka badnaa inaad u naxariisataan dadka maya waan u naxariisanaynaa aniga kule ciiddana kalluun way ka dhargayaan dadku maasha allah hadduu ilaahay ina gaadhsiiyo waxaan u ballan qaadaya toddobaadkaa gudihiisa inu kalluun dab soo noqon oo loo jebinayo wax walba hadduu deerag yahay uu jabayo hadduu kalluun kalehu yahayna uu jabayo bisha kolley waa bishii waxaan ku jirnaa afraad dabayaaqadeedii ilaa bisha rabadaan bisha shanaad waa baajiilaal waxa soo galay marka waan ka dhargayna maasha allah baddeenna jabuuti weliba deerag iyo wax walba hadduu ilaahay ina idhaaho rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti
dhallinyarada soomaalida ah ee magaalada toronto ee dalka canada ayaa ku badanaya shaqooyinka wadista baabuurta waaweyn ee ka shaqeeya gudaha canada ama u kala goosha maraykanka iyo canada dhallinyaradan ayaa rumaysan in nolol ahaan shaqadan ay uga wanaagsan tahay shaqooyinka kale warbixintan waxaa toronto kasoo diray waryaheena xuseen nuur xaaji dhallinyarada soomaalida marka ay ku cusub yihiin magaalada toronto waxyaabaha ugu badan ee ay ka shaqeeyaan ayaa ah wadista gawaarida sida tagaasida u shaqeeya ee uberka ama liftiga kaasoo ay u arkaan bilow fiican oo kuwooda raba inay waxbarasho sii wataan u suuragelinaya wakhti ay wax ku bartaan balse muddooyinkan dambe dhallinyaradan waxay ku badanayaan wadista gawaarida waaweyn ee taraaga kuwaasoo ka shaqeeya gobollada dalkan kanada halka qaarkoodna ay tagaan ilaa maraykanka nuuridiin maxamed nuurow oo ka mid a dhallinyarada soomaalida ee wada taraaga ayaan weydiiyey waxaa dhallinyaradu ay wadista gawaarida waaweyn ee xamuulka uga doorbidayaan xilligan shaqooyinka kale xuseenow aad baa u mahadsan tahay waxaa loogu doorbidayo in laga shaqeeyo taraaga ah waayo dadka dhallinyarada ah waa dad dhammaantood mas-uuliin saaraan waay waayo waxaa laga soo tagay maaragtay waalidiin waxaa laga soo tagay walaal maaragtay dhallinyarada qaarkood maaragtay xaasaskooda iyo carruurtooda waxaaba joogaan maaragtay waddanka soomaaliya marka in laga shaqeeyo shaqada maaragtay gudaha ama qorshada ah lacagta laysa siinayo aad ba u yar tahay marka lacagtaas marka ma kaafinayso maaragtay baahidooda marka sidaas daraaddeed taraagga waxaa ku qasbayo lacagtaas laga helayo xoogaha baa ka fiican mid maaragtay warshada ah dhallinyaradan ayaa caawiya kuwooda ku cusub shaqada ilaa inta ay kala qabsanayaan waa kan mar kale nuurdiin maxamed nuurow sanadooyinkan damba shaqooyinka taraagga soomaalida aad bay u fahmeen haddeer marka waxaa bilaabeen labadan beri inay maaragtay ay soo gataan taraag oo ayaga maaragtay oo u leeyihiin maaragtay milkilaha aan u leeyihiin taasaa ka lacag badan qofka marka darawal ahaan hadda maaragtay ayaga baa iscaawinaya maaragtay waxay leeyihiin xagga kabanigaas aad kaas aad kaasaa ka lacag badan marka haddeer maaragtay qofka walba maaragtay oo soomaaliga ah kan kale oo maaragtay shaqada ugu sii horreeyay ama maaragtay buu ka caawinaya qofka darawalka cusub waxaa lagu caawiyaa waxa lahayo qofka maaragtay oo experienceka ah ama qofka khibrada leh baa la raaciyaa oo maaragtay bil laba bil saddex bil inta maaragtay uu wax maaragtay shaqada uu ka fahmayo maaragtay oo gacantiisii uu maaragtay iyo asiga isku fillaanayo saas lagu caawinaya xuseino marka la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan waxaa isbedela shaqooyinka dhallinyarada wada gawaarida waaweyn ee xamuulka qaada kuwaasoo qaarkood aada fasax halka kuwa kalena ay ka nastaan shaqada wadista taraaga inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan waa kan mar kale nuuridiin maxamed nuurow marka oo bisha ramadaanka oo soo dhalatay oo maadaama tahay bil barakeysan maadaama tahay bil cibaado ah dadka oo maarata meelaha fogfog aadi jireen sida maaragtay oo aniga camal ah waxaa isku dayaynaa inaa maarata shaqo local al raadsado ama qofka maaragtay uber ahaan inuu kaxeeyo magala xadda ku dhex kaxeeyo maadaama oo laga raadinaya maaragtay oo nolol maalmeed oo la diidayo maaragtay waxaad soo shaqaysana ku laabatid dhallinyaradan oo qaarkood dalal badan u soo maray si ay halkan usoo gaaraan ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii ay ula qabsan lahaayeen dalkan islamarkaana ay u taageeri lahaayeen qoysaskooda ay uga soo tegeen afrika xuseen urxaaji v o a toronto
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a dowladda jarmalka ayaa ansixisay codsigii poland ee ahaa in ay ku taageeri karto ukrain shan nooca diyaaradaha dagaalka ah ee loo yaqaano miig oo uu ruushku naqshadeeyey poland ayaa waxa ay ahayd dalkii ugu horeeyey ama dalalkii ugu horeeyey ee ukrain isbarbar taagay arintan haddaba waa maxay sababta poland codsigan markii hore ay ugu gudbisay jarmalka warbixin arintaasi ku saabsan waxaa london ka soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil wasiirka difaaca jarmalka boris bistorius ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in dowladda dhexe ee jarmalka go-aankaasi qaadatay poland sharciyan waxay u baahan tahay inay jarmalka weydiisato ogolaashaha inay diyaaradahaas dal kale u dirto waana shuruucda midooda yurub wasiirka ayaa waxaa kale oo uu sheegay inay poland codsigan soo gudbisay khamiistii shalay isla shalayna ay dowladda dhexe ee jarmalku qaadatay go-aanka ogolaanshaha taasina ay muujinayso inay berliin la isku hadlayn karo jarmalka ayaa diyaaradahan ka dhaxlay ee jamhuuriyaddii dimuqraadiga ee jarmalka sidoo kalena loo yaqaanay bariga jarmalka ka hor intii aanay labada dhinac midoobin sanadkii sagaashankii xilligaasi diyaaradahani waxay ka mid ahaayeen diyaaradaha adduunka kuwa ugu casrisan dagaalka ukraine iyo ruushka oo meel adag maraya inay kiev ay hesho diyaaradahan wax ma ka bedeli doontaa jihada dagaalku iminka u socdo su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed haaruun biixi oo ah falanqeeyo degan magaalada nairobi ee dalka kenya maya sida runtii aad diyaaradahaasu hadda dagaalku siduu socdo waxba kama bedelayaan sababtuna waxa weeyaan diyaaraduhu dhowr xabo weeyaan oo sida dee wararkaba lagu sheegay dowladda jarmalku beri hore dhexashay soddon sano ka hor markii jarmalku midoobay diyaaraddu waa diyaarad weli factive ah oo micno leh laakiin haddana saas ay tahay diyaarad gabowday weeyaan oo soddon sano ka hor bay ahayd kuwa safka hore ku jira markaa diyaaradda oo maanta kuwa safka hore ku jira aan ahayn iyo tirada la siiyey oo aada u yar waxay keenaysaa inaanay wax saa u weyn oo macnaa ka bedelin dagaalka laakiin kolleba dee ukraine oo u baahan taageero intay doontaba haleekaatee niyadooda waxbay ka kordhinaysaa laakiin dagaalka siduu u socdo waxba ma ka bedeleyso sanadkii labada kun iyo afartii dowladda jarmalka ayaa laba iyo labaatan diyaaradood oo noocan ah ugu deeqday poland laba diyaaradood oo harsanaa mid ka mid ahay shil ayay ku burburtay halka tii kalena ay taalo madxaf ku yaala jarmalka markii uu madaxweynaha ukraine valadimir zelenski uu toddobaadkii hore booqday warsow diggiisa poland ayaa sheegay inay dowladiisu hore ugu dirtay afar diyaaradood oo noocan ha ukraine afar kalena ay iminka ku howlan yihiin sidii ay u diri lahaayeen wadamada reer galbeedka ayaa dhinac kasta ka taageeraya ukraine haddii ay noqoto dhinacyada istaraatiijiyadda sirdoonka iyo saanadaha kala duwan ee malatarigaba haddaba ma u muuqataa inuu ruushku soo jilcay oo wadahadallo iyo waanwaan lagu soo afjari doono colaada labada dhinac waa kan mar kale maxamed taageero badan way siiyeen ukraine laakiin weli ma gaadhsiisna taageeradaas heerkii ay ruushka uu ku ogolaan lahaa wadahadal ma gaadhsiisna ruushku waa quwad weyn oo military oo yurub ka jirta quwaddaa quwad u dhiganta oo aada iyo aada uga baaxad weyn yurubiyankii reer galbeedku waa leeyihiin laakiin weli may go-aansan inay inay inay inay u bareeraan ruushka oo inuu dagaalkani sii ballaadho ayay aada iyo aada uga warwareegayaan reer galbeedku sababtoo iminka sidanuu yahay wuu khasaare weynba ugu geystay dhinac walba iyadoo aanu siiba ballaadhan marka reer galbeedku weli waa run way siiyeen taageero laakiin taageero gaadhsiisan heerkii uu ruushku ku ogolaan lahaa miiska wadahadalka ma aha marka waxay u egtay waa suurtagal mustaqbalka laakiin hadda maya
ukraine oo doonaysa inay qaado weeraro rogaal celin ah toddobaadyada ama bilaha soo socda ayaa doonaysa inay diyaaradahan dagaalka oo ay rajaynayaan inay waxweyn ka bedelaan duqeymaha cirka ee ruushka ay helaan wadamada reer galbeedka ayaa ka cagajeeday inay ukraine siiyaan diyaaradahaasi casriga ah ee dagaalka laakiin dalalka qaarkood ayaa iminka bilaabay inay u diraan diyaaradahaasi duuga ah ee miig sagaal iyo labaatan oo iminkaba ay kiev isticmaasho sida ay sheegeense dadka ka faallooda dagaalka ukraine diyaaradahani wax badan ma soo kordhin doonaan ukrainena waxay u baahan tahay diyaaradaha dagaalka ee casriga ah ee u dhigma kuwa uu iminka ruushka u isticmaalayo weerarka uu dalkaasi ku hayo cabdixaafid cawir ismaaciil v o a london
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
subax wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay dowladda shiinaha ayaa sheegtay inaysan hubka ka ibin doonin labada dhinac ee ku dagaalamaya ukraine wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas ayaa sidaasi sheegay jimcihii isagoo uu ka jawaabaya walaaca reer galbeedka ee ah in beijing ay gacan militari siiso ruushka warbixin wakaaladda wararka a b ay ka qortay arrintan waxaa inoo soo koobaya xuseen barre aadan
shiinuhu waxa uu ku adkaystay in uu dhexdhexaad ka yahay colaadda isagoo dhinaca siyaasadda hadalhaynta iyo dhaqaalahaba ka taageeraya ruushka xilli waddamada reer galbeedka ay ku soo rogeen cunaqabatayn waxaanay doonayeen in ay moscow ku go'doomiyaan duulaanka ay dariskooda ku yihiin jingang waa sarkaalkii ugu sarreeyey ee shiinaha ee si cad u sheegay in hubka aan laga iibin doonin ruushka waxa uu intaa ku daray in shiinuhu uu sidoo kale nidaamin doono dhoofinta alaabaha loo isticmaalo rayidka iyo militarigaba wasiirka arrimaha dibadda shiinaha ayaa sidoo kale ku celiyey rabitaanka shiinaha ee ah in uu gacan ka geysto sidii xal nabadeed loogu heli lahaa khilaafka isla shirkaasi jaraa'id wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha waxa uu sidoo kale xukuumadda taiwan ku eedeeyey in ay sare u qaaday xiisadda gobolka kadib markii beijing ay samaysay dhoolatus militari oo ballaaran oo isku dayday inay ku cabsi geliso jasiiradda ay sheeganayso in ay iyadu leedahay bishii february xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa sheegay in maraykanku uu hayo xogo sirdoon oo muujinaya shiinuhu inuu ka fiirsanayo inuu hub iyo rasaas siiyo ruushka wuxuuna ka digay in uu kulug lahaanshaha noocaas ah ee dagaalka kremlinka uu wado uu noqon doono dhibaato halis ah maalmihii lasoo dhaafay madaxda yurub waxa ay soo saareen digniino la mid ah xitaa markii ay booqdeen shiinaha waxaa madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub uu si kulun u weeraray shiinaha isagoo sheegay in taageeradii ruushka ee xilligii duulaanka ay ahayd xadgudub qaawan oo ka dhan ah ballanqaadyadii qaramada midoobay booqashadii moscow ee bishii hore ee hogaamiyaha shiinaha shi jinping ayaa hoosta ka xariiqday sida shiinuhu ay u sii kordhinayaan xidhiirka maadaama oo ay siinayaan ruushka dhaqaale iyo dabool siyaasadeed shiinaha ayaa jimcihii ku dhawaaqay in wasiirka difaaca genaraal li shangufu uu booqan doono ruushka toddobaadka soo socda si uu la kulmo madaxda dalkaas
aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaasina waxaa inoo soo jeedinayay wariyaha v o eda xuseen barre aadan haatanna aan idin xasuusiyay qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa saaka dacwad oogayaasha dhinaca amniga maraykanka ayaa jimcihii dacwado isugu jira minguurin iyo gudbin dukumentiyo sir qaraan ah kusoo oogay sarkaal koobiyo labaatan jir ah oo ka tirsan ciidanka cirka maraykanka jack douglas taxiara oo kasoo jeeda magaalada north dighton ee gobolka massachusetts ayaa looga shakisan yahay inuu baraha internetka ku faafiyey sir military oo heerkeedu uu sarreeyo oo ka mid ahaa xogaha sirdoon ee u diiwaan gashan dowladda maraykanka hay-adda f b i da maraykanka ayaa khamiistii gurigiisa kasoo xirtay jack douglas jimcihii ayuuna markii ugu horreysay maxkamad heer federaal ah uu kasoo hormuuqday intii ay socotay dhageysiga maxkamadeyntiisa ayay dacwad oogee nadine belagrini garsooraha ka codsatay in eedeysanaha xabsiga lagu sii hayo inta laga gaarayo xakunkiisa dukumentiyada la dusiyey ayaa la rumaysan yahay inay yihiin kuwii ugu halisanaa tan iyo sanadka labada kun iyo tobankii markaasoo website-ka wikileaks lagu daabacay xogo sir ahaa oo uu maraykanku lahaa oo gaaraya ilaa iyo toddoba boqol oo kun oo isugu jiray dukumentiyo iyo muuqaalo madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa guul siyaasadeed ka soo hooyey dadaalkii uu maalmahani ugu jiray meelmarinta dib u qaabeynta xeerka howlgabka dalkaas kadib markii ay ayaday oo ay sharci ka dhigtay hindisahan maxkamadda dastuuriga ah ee faransiiska macron ayaa laba sano ku kordhiyey xilliga ay muwaadiniinta faransiiska shaqada uga fadhiistaan marka ay gaaraan da-da howlgabka da-daas ayaa horey u ahayd laba iyo lixdan sano jir balse hadda kadib dadka faransiiska ayaa shaqada howlgab uga noqon kara marka ay gaaraan afar iyo lixdan sano sharcigan ayaa muran badan ka dhex dhaliyey gudaha faransiiska dadka kasoo horjeeda ayaa dhigay shaqo joojin iyo mudaharaadyo rabshado sababay oo muddo bilo ah ka socday meelo badan oo faransiiska ah ururada shaqaalaha ayaa ka digay in ay ku baaqi doonaan banaanbax weyn marka la gaaro maalinta shaqaalaha adduunka ee kowda may aroornimada hore ee maanta oo sabti ah ayaa lagu wadaa in xeerkan uu ku soo baxo joornaalka rasmiga ah ee dowladda taas oo ka dhigaysa in isbeddelka sharciga howlgabka ee da-da afar iyo lixdan jirka uu maanta dhaqangal ka noqon doono faransiiska dadka ka faallooda siyaasadda faransiiska ayaa sheegaya in tani ay guul siyaasadeed u noqon doonto madaxweyne macron balse ay ku yeelan karto cawaaqib xumo dambe
saraakiisha ukrain ayaa sheegay in ugu yaraan sideed qof ay ku dhinteen bariga dalkaas kadib markii dhisme ay dad rayid ah degan yihiin uu ku dhacay madfac ay soo tuureen ciidanka ruushka madfaca ayaa ku dhacay guryo ku yaala deegaanka salaveneski ee galbeedka magaalada bahmuud halkaas oo ay ciidanka ruushka isku dayayaan inay kala wareegaan ciidamada ukrain gudoomiyaha gobolka bahmuud pavlo karelenko ayaa telefishinka dowladda u sheegay in duqeyntaasi ay sidoo kale ku dhaawacmeen ugu yaraan koob iyo labaatan ruux warkii caalamka oo rogaal celisa ayaad dhegeysateen haatanna aanu aadno qasiidooyinkii ramadaanka qasiidadaasi ayaa ugu dambaysay idaacaddeenii saaka iyo caalamka tan iyo kulanti damba dhegaystayaal waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo subax wanaagsan